subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa aroor talaado ah oo bisha sebtembarna ay tahay saddex iyo toban sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka toddobiyo tobanka mitrbaan iyo boggeena v o a somaali dot com waxaana idaacadda saaka idinla socodsiinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
ajendaha ugu weyn looga hadlaya waa arrinta xasarada ka aloosan jamhuuriyadda koonfurta suudaan waxaa kaloo looga hadli doonaa arrimaha soomaaliya gaar ahaanma gaar ahaanna diyaargarowga doorashooyinka la filayo inay dhowaan soomaaliya ka dhacaan
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daa'uud awees oo ka hadlaya shirka wadamada urur goboleedka igad saaka uga furmaya magaalada muqdisho waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan sweden oo soo saartay hab cusub ay ku ogaanayso dadka soo galootiga ee sheegta da' aysan jirin oo ah da' aad uga yar waxaan sidoo kale idiin haynaa sharci lagula dhaqmayo falalka argagixisada dadka lagu eedeeyo oo toddobaadkan loo horgeyn doono baarlamaanka waddanka astareeliya qodobadaas iyo ciyaariha ayaan idin haynaa marka horese kusoo dhowaada warkii caalamka saacado uun kadib markii uu gobolka u dhacay waddankaasi syriya iyadoo heshiis xabad joojina laga gaaray colaadda waddankaas ayaa xogeyaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry waxa uu ku dhawaaqay inay taasi fursad u siinayso in lasoo afjaro colaaddii shanta sano jirsatay ee waddanka syriya waxa uu sheegay in maraykankiio ruushka ay muujiyeen rabitaankooda ku aadan in la meel mariyo heshiiskaasi ay iyagu garwadeenka ka ahaayeen ee colaadda syriya lagu joojinayo heshiiska ayaa lagu dhawaaqay horaantii sabtida gudaha magaalada geneva ee waddanka switzerland halkaasu ay si wada jir ah u joogeen labada xogeeye arrimo dibadeedyo ee ruushka iyo maraykanka ee sergey lavarov iyo john kerry
hillary clinton ayaa sheegtay in ay fiican tahay hadda oo ay soo roonaanayso iyadaoo ay dib uga soo kabanayso oof wareen ku dhacay iyada oo ku sugnayd xaafadeeda amaba deegaankeeda ay horay u deganeeday jabikue ee bannaanka magaalada new york sida qof kasta oo dareemaya hilow hoygiisa ah waan ka walwalay inaan halkaasi dib ugu noqdo waana inoo aragti dambe iyo dhabaha ololaha goordhow sidaasi ayay kusoo qortay barteeda twitterka ee arrimaha bulshada mrs clinton dhakhtarka clinton ayaa waxa uu sheegay inay hayso oofwareen ama waxa loo yaqaano qaarjeex waxayna u sheegtay warbaahinta c n n isniintii inay samaysay dadaal dheeriya inay timaado axaddii sanad guuradii loogu barordiiqaya new york markii weeraradu ay ka dhaceen clinton ayaa waxaa iyadu ay sheegtay inay damacsanayd inay munaasabadda baroordiiqda kasoo dhex muuqato laakiinse ay haddana horey uga soo tagtay markii ay dareentay inay fuuq baxday waxaa fiideow qabtay uu muujinayaa iyada oo dhacaysa clinton markaasi oo la caawinayo si ay u gasho baabuurka oo ay la socdeen dhowr qof oo markaasi dhinacyada ka taagnaa laakiinse waxay u muuqatay inaysan sidoo kale lugaha qaadi karin markii la caawinayay
subax wanaagsan dhegaystayaal halka aad warkaa ka dhegaysanaysaan waa v o a maanta waxaa la filayaa in magaalada muqdisho uu ka furmo shirka urur goboleedka madaxda afrika ee igaad oo ay kasoo qaybgeli doonaan hogaamiyaasha dalalka xubnaha kaha ururkaas shirka waxaa looga hadlayaa arrimo ay ka midka tahay arrimaha soomaaliya iyo doorashooyinka la filayo inay qabsoonto iyo xaaladaha waddanka koonfurta suudaan muddooyinkii ugu dambeeyey muqdisho waxaa ka socday qabanqaabada shirkaas iyadoo sugidda amniguna ay ka qayb qaadanayeen ciidamada kala gedisan waddooyinka qaar magaalada ayaa la xanibay oo dhaqdhaqaaqa gaadiidka ayaan ahayn kuwo halkaasi ka jiray saare cabdi axmed ayaa haddaba shirkaasi la filayo sida uu qorsho u ahaa inuu maanta muqdisho ka furmo waxay ka wareysatay afhayeenka madaxweynaha soomaaliya daawud aweys oo muqdisho jooga
waad mahadsan tahay shirkan waa mid ka mid a shirar madaxedyada ay qabtaan urur goboleedka igaad waa shir taariikhi ah markii ugu horeysay soomaaliya lagu qabanayo tan iyo markii igaad la asaasay kun sagaal boqol lix iyo siddeetankii waxaa shirkani kasoo qaybgalaya dhammaanba toddobada dale xubnaha ka urur goboleedka igaad waa gartay marka bal saaka oo kale jawiga magaalada muqdisho maalmahan oo dhan way xirneed ma maxaa la dareemayaa in maaragtay shirka uu ku furmo bal saansaanta guud ee magaalada xaalka sida uu yahay maxaad nooga sheegi kartaa hadda xaaladda magaaladu waa ay degan tahay sida aad sheegtay dowladda federaalk ee soomaaliya waxay qaaday tallaabooyin dheeri ah oo nabadda lagu sugayo inkastoo howlgallada amniga ay yihiin kuwa joogtaa haddana shirkani maadaama shir heerkiisu sareeyo dowladdu waxa ay siitay muhiimad gaar ah in shirkani uu najaxo si markaasi loo muujiyo horumarka soomaaliya ay ka samaysay dhinaca nabadgelyada iyo weliba saameynta ay soomaaliya siyaasad ahaan ku leedahay gobolka marka jawiga magaalada waa jawi aada u degan shirkuna aan filayno inuu noqon doono shir runtii taariikhi ah oo markaasi ay kasoo baxaan natiijooyin wax ku ool ah waa garta marka shirka ma maalin unbuu soconayaa mase maalmo badan inuu socdaa la rajeynayaa
sida caadiga shirar madaxeed shir madaxeedka igaad maalin uun ayaa la qabtaa haddii aysan jirin baahiyo kale amaba arrimo kaloo dheeri ay ka hadlayaan shirka ajendaha ugu weyn looga hadlaya waa arrinta xasarada kaaloosan jamhuuriyadda koonfurta sudan waxaa kaloo looga hadli doonaa arrimaha soomaaliya gaar ahaanma gaar ahaana diyaar garowga doorashooyinka la filayo inay dhawaan soomaaliya ka dhacaan arrimaha dib u dhista hay-adaha amniga ee soomaaliya oo sidaan ognahay soomaaliya isku diyaarinayso inay rasmi ahaan arrimaha nabadgelyada ay rasmi ahaan ugala wareegto ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika ee soomaaliya jooga iyo arrimo kale oo quseeya iskaashiga dalalka ku jira gobolkani amaba iskaashigani igaad ka tirsan oo ay kaga hadli doonaan arrimahooda u gaarka waa gartay bal waxaad iga warantaa marka madaxda ka qaybgalaysa shirka ee wadamadan ee dhowrka ah ee urur goboleedka igad ku jira goorma imaanayaan ma waxa ay imaanayaan marka shirka uu furmo kadib mase qaar baaba hadda jooga muqdisho dabcan urur goboleedka igaad sidaan wada ognahay waxa uu ka kooban yahay toddoba dal toddoba dal toddobadaasi dal ayaana la filayaa inay kasoo qaybgalaan shirka oo furitaanka iyo helitaankiisaba ay joogi doonaan haddii waa la yidhaha waa gartay marka waxa ay tahay ujeedada marka shirka uu furmaya inay joogaan magaalada muqdisho dhammaantood madaxda ka qaybgalaysa urur goboleedka igad
dabcan sidaan kuu sheegay shirka toddobada dal ayaa ka wada qaybgalaya micnaheeduna waxa weeyaan in ay dhammaantooda ka wada qaybgalayaan oo markaasi furitaanka shirka iyo weliba gabagabada ilaa ay shirka ku gabagabo markaasi ay muqdisho ku sugnaan doonaan haddii waa la yidhaha waa gartay bal waxaad iga warantaa shirka ajendihiisa inkastoo qodobo dhowra laga hadlaya sidaad adugubaa noo sheegto oo koonfurta suudaan arrinteeda ay u weyntahay haddana soomaaliya doorashadeedoo kale marka laga hadlayo maxaa la filayaa in laga yidhaahdo ma la og yahay waxa looga sii hadli doono
dabcan ajendaha ugu weyn waa arrinta jamhuuriyadda koonfurta suudaan oo goorahan dhow uu jiray horumar dhinaca heshiisyadii la gaaray ahaa in xabad joojin halkaasi laga dhaqan geliyo islamarkaana la sameeyo amaba halkaasi loo diro ciidan nabad ilaalin ah oo markaasi suga amniga shacabka markaan ka hadlayno arrimaha soomaaliyana soomaaliya dhawaan doorashooyin ayay u dareeri doontaa dalalka igaadna waxay kamid yihiin dalalka sida dhow ula shaqeynayay soomaaliya sidii ay dib usoo kaban lahayd doorkooda waxa uu noqon doonaa oo keliya dalalkani deriska amaba ur goboleedka igaad sida wadamada kale beesha caalamka dhinaca fududeynta amaba codsiyada markaasi ay ka helaan dowladda federaalk ee soomaaliya balse arrinta doorashada waa arrintii ahaanba soomaaliya utaala haatanba ay madaxda dowladda federaalka iyo maamulada kale dalka ka jira ay haatan muqdisho kaga arrinsanayaan arrimaha la xiriira doorashooyinka
afhayeenka madaxtooyada soomaaliya daawuud aweys oo khadka telefoonka ugu warrameeyey waryahayga saare cabdi axmed
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad nagala socotaan idaacadda aroornimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda sharci ka dhana argagixisada dadka lagu eedeeyo ayaa loo gudbin doonaa toddobaadkan baarlamaanka dalka australia sharcigan ayaa wuxuu madaxda u ogolaanayaa inay xabsiga kusii hayn karaan muddo dheer ah muddo dheeri ah dadka galayo dembiyada argagixisada ee iyagu soo dhammaystay muddadii xabsiga lagu xukumay in ay ku jiraan waxaana wakhti kale loogu sii dari karaa marka loo arka in bulshada dhexdeeda ay caqabad amaba xaalad amni ay ku noqon karaan haddaba jamaal axmed cusmaan ayaa arrimahaasi waxa uu ka wareystay baabul nuur oo ah suxufi degan magaalada adileed ee dalka australia ugu horeyntiina waxa uu ka warramayaa sharcigan xeer ilaaliyaha guud ee australia ninkii la yidhaahdo george waxa uu soo bandhigay laba sharci oo ku aadan la dagaalanka argagixisada oo dowladda australia baarlamankeeda lagu wado in uu ka doodo ama uu meel mariyo buucan waa gartay marka sharciyadan uu soo diyaariyey xeer ilaaliyaha guud ee australia maxaa ka mid oo si gaar ah hadda warbaahintu ay u hadalhaysaa oo la dhihi karaya waa mid dadku indho gaara ay ku hayaan jamaal mid ka mid ah sharciyadan ama labadan sharci mid ka mid ah waa mid wax lagaga bedelayo sharciyadii hore ee la dagaalanka argagixisada iyo sharci kale oo ku aadan dacwadka oogista iyo ciqaabta dadka geysan kara dembiyada waaweyn ee la xiriira argagixisada marka haddii sharaxaad laga bixiyo maxay u dhigantaa marka la leeyahay dadka lagu soo oogi karayo eedeymahan falalka argagixisnimoa labadan sharci waxaa lagu soo kordhiyey qodobo ku aadan qaab lagu la socon karo ama lagu kontarooli karo ama dacwad loogu oogi karo dadka da-doodu ay u dhexayso lix iyo toban jir iyo afar iyo toban jir sharciyadii hore ma aysan ku jirin arrintan iyo weliba qodob kale oo ku aadan in kooxaha la dagaalanka argagixisada ay awood u leeyihiin in ay xabsiga kusii hayn karaan dadka marka ay dhammaystaan waktigooda xariga haddii loo arko in ay khatar ku yihiin ammaanka waddankani labadan qodob ayaa maaragtay lagu soo kordhiyey marka taa micnaheedu waxay tahay qofka haddii lagu helo dembi ah in falal argagixisnimo uu lugta kula jiray sanado lagu xukumo sanadaha markay u dhamaadaan in xabsiga lagu sii hayn karo ma sidaasad ula jeeda haddaad sharaxaad ka bixiso sida ku cad maaragtay noqol ka mid ah sharcigaasi oo warbaahintu ay heshay waxa uu leeyahay in haddii qofka dembi lagu helo in dembi la xiriira argagixisanimo lagu helo in uu maaragtay kooxaha argagixisa la dagaalanka ay kusii hayn karaan xabsiga haddii qofkaasi loo arko in uu khatar ku yahay ammaanka waddanka australia warbaahinta australia marka aad eegto sharciyadani qaarkood ay ku jiraan qodobo xasaasiya sidee bay warbaahinta iyo dadku ay u hadalhayaan arrinkan dad badan ayaa ka hadlay arrintani oo uu ka mid yahay wasiirka cadaaladda australia waxaa ka hadlay oo kale maaragtay madaxa hay-adda xuquuqda insaanka australia oo dhaliilay arrintani wasiirka cadaaladda australia waxa uu yiri arrintani waa arrin maaragtay sare loogu qaadayo maaragtay is iska difaacidda argagixisada marka madaxa xuquuqul insaanka australia waxa uu yiri arrintanina waa maaragtay mid u baahan in laga fiirsado goorma la filayaa baabul in sharcigani baarlamaanka la horgeeyo ay ka hadlaan sharcigani waxaa la filayaa isbuucan in baarlamaanka dowladda ay u gudbiso baarlamaanka ayaa ka doodi doono baarlamanka waxa uu isugu jiraa baarlamanka federaalka waa aqalka hoose iyo aqalka sare baarlamanka ayaa ka doodi doono kabacdina baarlamanka ayaa ansixin doono haddii ay isku raacaan waa gartay dhinaca kale waxaa jirtay marar kala gedisan in wadamadan reer galbeedka guud ahaan marka laga hadlayo arrimaha argagixisadu aad bay xasaasiyad uga qabaan oo dhibaatooyin kala gedisanna way ka dhaceen australia oo kale dhibaatooyinka argagixisnimada sidaa uguma badna marka sharcigani iyo sida loola dagaalamaya argagixisada iyo qodobadan ay kusoo kordhiyeen maxay kaga dhigan tahay la dagaalanka argagixisada guud ahaan sharcigani hortore waxa uu kusoo beegmayaa waxaa jirtay maalintii sabtidii lasoo dhaafay arrin ka dhacday magaalada sydney xaafad ku taala arrintaasi waxa ay ahayd nin da-diisa lagu qiyaasay konton iyo sagaal jir ayaa waxaa loo geystay dhaawac waxaa u geystay wiil jira labiiyo labaatan jir dhaawacaasi wiilkaasi waxa uu ku filiyey torey oo maaragtay oo dhowr mar uu ku dhuftay booliska waxa ay ku ja waxa ay ku oogeen dacwad wiilkaasi in uu maaragtay uu ahaa halkaasi uu geystay mid la xiriira argagixisanimo marka arrimahani waxay imaanayaan arikaas isagoo jira weli marka dhinaca kale laga fiiriyo ma la dhihi karayaa ficilkaasi dhacay wuxuu soo dejiyeyba sharciyadan qaar ay dowladdu ay soo bandhigtay mise wuxuu ahaa sharcigan mid muddo la hadalhayey oo ka shaqayntiisuna ay socotay sharcigani waa mid horta hore soo jiray ma ahan mid cusub waxa lagu soo kordhiyay oo keliya labadii qodob aan kuu sheegay oo ah qodob lagula socon karo dadka maaragtay da-dooda ay u dhexayso afar iyo toban jir iyo lix iyo toban jir iyo weliba in xabsiga lagu sii hayn karo dadka markii ay dhammaystaan waktigooda xariga haddii loo arko in dadkaasi ay halis ku yihiin ammaanka waddanka labadaas qodob ayaa ku cusub laakiin dhacdadii ninkani oo midida weerarka uu maaragtay u isticmaalay oo u geystay konton iyo sagaalkan jirka warbaahinta maaragtay australia si kala duwan ayay uga hadashay laakiin weli lama oga in ninkani maaragtay falka geystay in uu haystay fikradaha kooxaha isis
kaasi waxa uu ahaa weriye baabul nuur oo ah suxufi degan magaalada adelet ee wadanka sweden waa australia raallahada dhegeystayaale wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay waryahayaga jamaal axmed cusmaan
markana sweden dowladda sweden oo ka mid a dalalka yurub ee la daalaadhacaya waayadan dambeba xaddi badanoo qaxooti iyo magangelyo doon isugu jira kuwaas oo kasoo cararaya wadamadooda islamar ahaantaasina doonayay in ay wadamada reer galbeedku ka helaan nolol wanaagsan ayaa dadka qaar waxa ay sheeganayeen da' ka yar tooda si ay sharciga u helaan xuquuqo badan oo ay wadankaasi uu siiyo caruurta haddaba si looga hortago arrimaha la xiriira in qofka uu been ka sheego daadiisa ayaa waxaa wadankaasi sweden ay ku maareeyeen laba hab oo ay ka mid tahay in dheecaan laga qaado qofka goyska dambeedkiisa islamar ahaantaasina la baaro dabadeedna la ogaado da-da uu jiri karo qofkaas haddaba zaare cabdixmed ayaa arrimahani ka wareysatay wariya ibraahim maxamuud jaamac oo ah suxuufi degan magaalada stockholm ee wadanka sweden n sahro n adigoo mahadsan waxaa jirta in intii badneedba ay jireen culaysyo qaxoonti tira badan oo kusoo qulqulayay wadamadan yurub marka wadankii sweden waxaa xadaaf noqday tirada dadkii loogu talagalay wadankan in laga qaabilo waxaa taa barbar socda dhibaatooyin kale oo iyaguna inta badan ka dhaca caruurta keligeed socota oo inta badan da-doodu muran xoogan uu ka taagan yahay waddankani sweden oo falal dambideedyo badan lagu helay iyo culeysyo badan oo ay ka geysteen goobaha lagu hayo ama iskuullada oo la kala garan layahay markaasi caruurta loo geeyey iyo da-doodu inaysan islahayn marka tan ayaa waxay keentay in dawladdu sagaaliyo tobankii bishii march ay u xilsaarto hay-ad iyadu ku shaqo leh howlahan oo la yidhaahdo medicine farket oo iyadu ku howl leh inay soo ogaato ama ay keento hab lagu maareynayo sidii loo ogaan laha dadaas waa garta marka maxaa hadda hay-addu ay soo go-aamisay muddadaasi dheer kadib in lagu ogaan karo qofka da-diisa hay-adan oo iyadu in badan intii aysan howlahan gelin soo marmartay wadamo badan oo iyagu isticmaala habka daada lagu ogaado waxa iyadoo ay hadda soo bandhigtay laba hab oo lagu maareynayo islamarkaasi lagu ogaanayo caruurta in ay yihiin ama ay daadood ka hooseyso sideed iyo toban ama inay ka sarreyso sida caadadu ay tahayba daada qaangaadka wadamada yurub ay isticmaalaan marka labada hab habka hore waa hab ay ku qiyaasayaan kornimada goos dambeedka qofka bini aadamka ah habka labaadna waxa weeye qalab cusub oo kamerooyin ah ama loo yaqaano raajo oo iyadana la saari doono xagasha jilibka ama xaglaha jilibka taasoo sheegi doonta sida ay sheegeen in qofku da-da u jiro waa gartay bal waxaad iga warantaa marka maadaama wadanka sweden uu la tacaalaya dad aada u fara badan oo soo galootiya oad ii sheegtay in qaarkood inta badan dadka ee da-yar isku dhiibaan si aan sharciga loogu diidin ee bal ma jiraan dad lagu tijaabin doono kan cusub ee ogaanshiyaha ee dadkii horey wadanka isaga dhiibay
sida hadda ay hay-adan ay sheegtay waxa ay sheegeen ilaa afar kun ilaa iyo sideed iyo toban kun in la filayo in howla inay qolada gacanta ku haysa hawshani in ay soo bandhigi doonaan daada ay jiraan marka ay bilaabaan hawshan horaanta sanadkan labada kun iyo toddobiyo tobanka waa gartay marka ma jiraan wadamo kale oo kuwa ku heeran sweden oo kale wadamadaas scandinavianka la yiraahdo oo dadka faraha badan waayadan ay gelayeen dal isticmaala habkan ogaanshiyaha dadka da-dooda intay la eg tahay
sar walahi arrintan waa arrin aada looga dareemayo masraxyada siyaasadda ee wadamadan scandinavianka waana arrin aan lagu degdegi karin marka loo eego shuruucda u taala carruurtan loo yaqaano carruurta keliga socota haddii uu ilmuhu sheegto in da-diisu ay ka yar tahay siddeed iyo toban waxaa jirta xanaanooyin gaar ah oo wadamadan ay u diyaariyeen carruurtaasi sida gacan ku haynta oo loo xil saaro laguna shaqaaleysiiyo dad iyagu hawshooda nolol maalmeedkooda waxbarashadooda iyo weliba in ay la xiriiriyaan heladii ay kasoo tageen oo inta badanna aada loogu fududeeyo in lala mideeyo qoysaskii ay kasoo tageen sida waalidkii iyo carruurtii la dhalaatay marka tan ayaa inta badan waxay keenaysaa in hadda dadku ay u diga rogtaan in qof walba da-diisii daan ahayn uu sheegto suu sharciga u helo oo wadankii aan loogu celinin qofka iyo weliba macluumaad dheerioo la siiyo dhinacii waxbarashadoo laga taageero dhaqaalihii oo laga taageero jiifkoodii cuntadoodii iyo weliba shaqaale iyagu ku howlan oo la socda una haya sidii ilmo yar oo si lamid ah carruurtan wadankan sweden ku dhalatay ama swedishka ah ama waalidkood la joogta marka sida xeerku dhigayana dee ilmuhu ilaa uu sideed iyo toban ka gaarayo waxaa waajib ah in uu gacanta ugu jiro qof mas-uula marka arrintanna runtii hadalhaynteedu way badan tahay waxaana xusid mudan miidiyaasha wadankan hadda t v-ga qaranka oo kale wiil soomaaliya ayay macnihii baaritaan ku sameeyeen oo ay laanta socdaalku aada u dabagashay documenteerna laga sameeyey oo ilaa lasoo weydiiyey macalimiintii lasoo weydiiyey saddex dhakhtar ilmahan inuu jiro da-da immigration kugu sheegeen ama laanta socdaalka ay ku sheegtay oo ah labayo labaatan ilaa labaatan halka ilmahan inta badan dhakhaatiirtaasi iyo weliba nay macalimiintina ay sheegeen inuusan da-daa jirin uu ka hooseeyo sideed iyo toban marka arrintan waxaad u malaysaa inayba meediyaha iyo dhinac walba in arrintan ay socotaan waa garta marka qofka soddon iyo shan sano ama afartan sano jiro uu isku dhiibo kaba soo qaadba shan iyo toban sano isaga laftiisa maxaa dhibaato ah oo dee jiilkiisa inuu ka haray iyo dadkii lafaca ahaa ay ku yeelan kartaa raadkiisa dambe noloshiisa saro arrintaasi waa arrinta ugu xiisaha badan leh marka la eego wiil soomaaliyeed oo jaamacadda bariga africa oo kale boosaaso kasoo baxay ama jaamacadda hargeysa kasoo baxay ama jaamacadda muqdisho kasoo baxay ama jigjiga kasoo baxay oo master degree haysta halka markuu yimaado oo uu sheegto isagoo lix labaatan jir ah ama sideed labaatan jira uu sheegto inuu yahay saddex iyo toban jir ama shan iyo toban jir halkaasi waxaa ka go-aysa ama totally uu waayayaaba waxa weeye qiimeyntii aqoontiisii waktigaa badan uu soo geliyey halka lala fadhiisinayo ardayda dugsiga hoose dhigata taasoo iyadana laftigooda macalimiintii uu dagaal la gelayo maadaama dee qofkana qof aqoonla uu yahay aanu qarin karinna marka iyada aqoontiisii haddana markii lala fariisiyay carruuraan waxba aqoon runtii waxaa la odhan karaa waa qeyb dhanoo noloshiisa ka go-aysaa arrintaasina waxay noqonaysaa arrin marka dambe mustaqbal xumo ku rida
kaasi waxa uu ahaa weriye ibraahim maxamuud jaamac oo degan magaalada stockholm ee waddanka sweden khadka telefoonka ayuuna igu warramaya markana bal ciyaarihii kuwoodii ugu xiisaha badnaa uguna waaweynaa jamaal axmed cusmaan
aynu ku horrayna naadiga kubadda cagta manchester united ayaa waxa ay magdhow ahaan u siisay tababarihii hore kooxda kubadda cagta ee manchester united luis van hall adduun lacageed oo gaaraya milyan oo lacagta ganiga starliinka ahi waxay sidoo kale lacag gaaraysaa milyan oo lacagta ganiga starliinka ay siistay ciyaaryahankii hore khadka dhexe ee xulka waddanka jarmalka bastian schweinstaga kadib markii loo sheegay inaanu ka mid ahayn ciyaartooyda naadiga united ee mustaqbalka ku leh arrintan waxay ka dambaysay kadib markii united ay soo bandhigtay dakhli sannadeedka naadigaasi oo isniintii ay sheegtay inuu gaarayo milyan milyan oo lacagta ganiga starliinka ahay luis enrika naadiga barcelona hogaamiyana waxa uu sheegay inuusan weligiisa jeclaan in uu guuldaraysto hase yeeshee arrinku aysan saas noqonaynin mar kastana ay guuldaro dhici karto tan waxay ka dambeysay kadib markii naadiga kubadda cagta barcelona guuldaro naxdin badan ay kala kulantay naadiga deportiva alaves la yidhaahdo ee xulka ee naadiga kubadda cagta ee barcelona mar ay wada dheeleen horyaalka waddankaasi spain sabtadii lasoo dhaafay markaasoo laba gooli gool naadiga barcelona afka ciidda loo daray tababaraha kooxda kubadda cagta atletico madrid ayaa waxa uu sheegay in isbedelada lagu sameeyo ciyaartooyda aysan ahayn mid lagu qancinayo ciyaaryahanada qaar hase yeeshee ay tahay mid lagu doonayo natiijo lagu gaaro arrinkani waxa uu ka dambeeyey kadib markii tababaraha kooxda atletico madrid diogo simeoni uu bedelo dhowra sameeyey kulankii seldavigo ay la ciyaareen dhowaantan oo ay ku xaaqeen dhowr gool naadigaasi markaas oo guushoodii ugu horreysay sanadkan ay gaareen ee horyaalka dalka sbain ee laliigaha ayuu waxa uu ciyaartooyda uu ka tagay ka mid ahaa kevin gamiyero iyadoo markaasi naadiga atletico madrid ay guul gaartay dhegaystayaal wargeysyada waxyaabihii ay ka qoreen ee ciyaaraha haddaan idin dulmarnana waxaa ka mid a dhinaca kala iibsiga ciyaartooyda ama ciyaaryahanada la xiisaynayo liverpool ayaa doonaysaa in ay la soo wareegto ciyaaryahanka naadiga zenit ee khadka dhexe uga ciyaara axel witsel waxaa sidoo kale ciyaaryahankaasi doonaya naadiga everton kadib markii witsel uu ku guuldaraystay inuu u wareego xagaagii laga soo gudbay naadiga yuventus wargeyska calcio marcato ayaa warbixintaasi qoray bebena waxa uu rajaynaya in qandaraas cusub uu saxiyo naadiga kubadda cagta ee real madrid sida uu wargeyska marka uu qoray fabrigas waxaa la sheegayaa in heshiis afka ay ula gaareen naadiga kubadda cagta ee i c milan iyadoo la rajaynayo in uu heshiiskaasi dhaco januarida soo socota markaasoo la rajaynayo in a c milan ugu biiro naadiga kubadda cagta chelsea oo hadda uu ciyaaro sida wargeyska calcio mercato uu qoray dhegeystayaal warbixintaasi wararakaasi ciyaaraha qodobka ugu dambeeya haddaan soo qabto naadiga westerham waxa ay doonaysaa inay la soo wareegto ciyaaryahan oxford oo ay sidoo kale naadiga westerham ayaa waxaa la sheegayaa inay doonayso ciyaaryahanno dhowr ah iyadoo la rajaynayo in ay la soo wareegto dhowr ciyaartooy lazio ayaa waxaa sidoo kale la sheegayaa in ay qandaraas cusub doonayso inay u bandhigto steven de virgi oo isagu u ciyaara naadigaasi kaasoo kooxo dhowr ahi ay raadinayeen kadib markii naadiga chelsea ay ku fashilantay inay la soo wareegto ciyaaryahankaasi kow iyo labaatan milyan oo bown ay ku raadinaysay xagaagii laga soo gudbay wargeyska gaza mercato ayaa warbixintaasi qoray xubinta ciyaarahana waa nageyntaa
waa hagaag ciyaareen intaas aynu ku dhaafnay haatanna kusoo dhowaada codka cabdihani oon idinkaga tegi doono
macaan ha hilmaamin ha maydhin xusuusta magaabi jacay kalmeeray macaan ha hilmaamin ha maydhin xusuusta magaabi jacay kalmeeray kayeelamoosajabeyni muhiimadu waa danteena macnaha ila fahan ujeedka muranka isa seeka keena kayeel moosajabeyni adoon marna iga xanaaqin maskaxda alle kugu manaystay jacaylkiyo jacaylkiyo midha dhalkiisa ku meelmari ayaheen adoon